habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawi dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a waa fiidnimo isniin ah bisha januari ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo iyo bogga internetka ee v o a somaly com idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelanay taliyaha booliska gobolka bari ee puntland oo uu kaga hadlayo dad ajaanib ah oo ay dhowaan ku qabteen magaalada boosaaso beri ka hor qayb daacishka ka mida waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnad ay geliyaan dilla ugu geystaan nin ciidamada shaqaynayay laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen qaraxaasuna waa uu fashilmay ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen wayna qabteen meeshuu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii kuwii la socday qayb ka mida oo badankooda
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xayiraadaha qaxootiga dalkan maraykanka iman jiray ee uu ku soo rogay madaxweyne donald trump oo saameeyey soomaali maraykanka u soo socday runtii dadkii hadda bixi lahaa baanu nahay faith group baanu ku bixi lahay runtii dadkii hadda bixitaanka u taagnaa baanu nahay runtii arrintan taraam u soo jeediyey aad iyo aad bay noo saamaysay dadkay aad u saamaysay weliba dadkay aad u saamaysay baan anigu ahay hadda ka horna imaantigiisii horena uu saameeyey baan ahay ee ku bixi lahaa u n c r hay-adda u n c r wax walba u diyaarisay falaysugaha anigoo falaysuga ah runtii uu taraam yimi marka arrintaa taraam runtii aad bay ii saamaysay aniga laba jeer weliba
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida qaxootiga reer falastiin ayaa maantoo isniina bilaabay inay dib ugu laabtaan waqooyiga khaza israa'iil ayaa furtay jidadka go'an kadib markii xamaas ay ogolaatay inay sii dayso saddex maxbuuso oo ay haysatay israa'iil ayaa hore uga soo horjeysatay dadka in ay dib ugu laabtaan waqooyiga khaza iyadoo ku andacotay in xamaas aanay fulin shuruudihii heshiiskii xabad joojinta sawiro la qaaday maanta oo isniin ah ayaa muujinaya kumanaan qof oo reer falastiin ah oo kusii jeeda barxadda netzaram oo ku taala wadada al rashiid qaarkoodna waxa ay wateen gawaari ay ku raran yihiin alaabahooda goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in kooxdii ugu horreysay ee dad ah ay gaadheen magaalada khaza dadka ayaa gaadhay khaza subaxnimadii hore kadib markii barta isgoyska koowaad la furay bartamaha khaza saa toddobadii subaxnimo xilliga maxalliga ah kumanaan qoys oo ku jiray xeryaha iyo xarumaha kumeelgaarka ah ayaa muujiyey farxad weyn dhanka kale adeega gurmadka degdega ee khaza ayaa axadii shalay sheegay in israa'iil ay hor istaagtay tobanaan kun oo qaxooti ah oo doonayay in ay kal ku laabtaan koonfurta khaza israa'iil ayaa sabab uga dhigtay in xamaas aanay weli bixin liiska maxaabiista nool iyo kuwa dhintay ee ay gacanta ku hayso xamaas ayaa tallaabadani ku tilmaantay guul u soo hooyatay shacabka reer falastiin iyadoo fashil ku yimid qorshihii israa'iil ku tilmaantay barakicinta bayaan ka soo baxay ururka xamaas ayaa lagu sheegay in dib u soo noqoshada qaxootigu ay tahay calaamad muujinaysa guuldarrada israa'iil iyo guusha shacabka falastiin sida hadalka loo dhigay aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay in heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyay lubnaan iyo israa'iil uu sii socon doono ilaa iyo sideed iyo tobanka bisha februari ee sanadkan labadakunshaniyolabaatanka arrintan ayaa timid kadib markii israa'iil ay ku guul daraysatay in wakhti cayiman ay u qabato ka bixitaankeeda dhulka xuduudda koonfurta lubnaan war ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in heshiiskan oo ay garwadeyn ka tahay dowladda maraykanku uu sii socon doono ilaa iyo sideed iyo tobanka bisha dambe dowladda maraykanka faahfaahin dheeraada kama bixin caqabadaha weli ka hortaagan fulinta xabad joojinta maraykanka ayaa sidoo kale shaaciyey inuu sii wadi doono wadaxaajoodyada uu la leeyahay israa'iil iyo lubnaan si loo soo daayo maxaabiista lubnaaniyiinta ah ee la qabtay kadib weeraradii toddobadii oktoobar dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa xaqiijisay in axaddii shalay lagu dilay qof oo rayid ah rasaas ay fureen ciidamada israa'iil dadka la dilay ayaa isku dayayey inay galaan dhulka xuduudaha ee israa'iil aysan weli ka bixin taas oo abuurtay xiisad cusub israa'iil ayaa qorshuhu ahaa in ay ciidamadeeda kala baxdo dhulka ay qabsatay inta lagu jiro dagaaladii dhowaan dhacay ka hor dhammaadka muddada heshiiska xabad joojinta hase haatee israa'iil ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday inay sii joogi doonto aagga xuduudahaasi taasoo keentay in nulan ay ku eedeyso israa'iil in ay dibudhac iyo marmarsiyo ka wado fulinta heshiiskii laysla gaadhay maraykanka ayaa joojiyey canshuurihii cusbaa ee la qorsheynayay in lagu soo rogo dalka colombiya aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku aanu sii wadi doonin qorshaha uu ku doonayay in canshuur boqolkiiba shan iyo labaatan ah uu ku rogo dhammaan alaabaha ka yimaada colombiya arrintaasi ayaa timid kadib markii dowladda colombiya ay ogolaatay inay aqbasho soo celinta muhaajiriinta maraykanka laga musaafurinayo go-aankan ayaa yimid kadib markii madaxweyne donald trump uu amar ku bixiyey in la soo rogo canshuuraha culus kadib markii madaxweynaha colombiya gustavo petro uu diiday in laba diyaaradood oo ciidanka maraykanka ah ay ku degaan dalka colombiya axaddii shalay madaxweynaha colombiya ayaa sheegay in dalkiisu uu imika diyaar u yahay inuu aqbalo muwaadiniinta dalkaasi u dhashay ee laga soo celinayo maraykanka iyadoo oo lagu keenayo diyaaradaha rayidka ah sidoo kalena loola dhaqmayo si aan loola dhaqmayn siduu sheegay sidii dambiilayaasha trump oo ka hadlay barta uu ku leeyahay baraha bulshada ee truth ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha colombiya in uu khatar geliyey amniga qaran iyo badqabka dadweynaha maraykanka isagoo amray tallaabooyin argudasho ah oo deg deg a trump ayaa ku hanjabay in cashuuraha lagu kordhin doono ilaa boqolkiiba konton haddii aan xal laga gaadhin toddobaad gudihiis madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyinka ay ku jiraan xanibaado dhanka fiisaha ah mamnuucista mas-uuliyiinta colombiya inay yimaadaan maraykanka iyo xoojinta baaritaanada lagu sameeyo alaabaha iyo muwaadiniinta reer colombiya ee soo galaya xuduudaha maraykanka intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a howlgallo ay maalmihii lasoo dhaafay magaalada boosaaso ka sameynayeen ciidamada ammaanka ee gobolka bari ee maamulka goboleedka puntland ayaa lagu soo qabqabtay dad aada u tiro badan oo ajaanib ah oo siyaabo kala duwan u joogay puntland dadkaasi oo u badan kuwa ka soo jeeda dalka yemen balse ay ku jiraan ajaanib kale iyo soomaali waxaa lagu eedeeyey in ay gacan siinayeen dad ku lug lahaa faldambiyeedyo ka dhana ammaanka puntland taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari ee puntland kornel cabdulqaadir jaamac dirir ayaa v o eda u sheegay in howlgalladan ajaanibta lagu beegsanayo ay yimaadeen kadib markii nin yamani ah uu qarax ka geystay magaalada boosaaso kadibna uu dagaal uu bastoolad u adeegsaday la galay ciidamada ammaanka oo uu dhaawac u geystay mid ka mid a askarta saare ciidla nuur ayaa haddaba khadka telefoonka ee boosaaso kula xidhiidhay kornel cabdulqaadir jaamac dirir waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan magaalada boosaaso xaalada gobolka bari waa amni ahaan waa degan tahay waa shaqo adag baa ka socota oo lagula dagaalamayo argagixisada oo ciribtir adag oo gudaha magaalada iyo banaankeeda oo buuraha labadaba ka socda sidaad ogsoon tihiin magaalada gudaheeda haddaan usoo noqono adigo hadda laba beri ka hor qayb daacishka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxna ay geliyaan dil ugu geystaan nin ciidamada shaqaynayay laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen qaraxaasuna waa uu fashilmay ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen wayna qabteen meeshuu kasoo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii kuwii la socday qayb ka mida oo badankooda ciidamaduna magaalada si aaday uga shaqeeyaan dhinacyadeeda kala duwan dhammaan waan gartay taliye bal faahfaahin naga sii markaa ninkaasi aad usoo qabateen iyo silsilada ku xidhiidhsan ee aada sheegtay inaad ka war hesheen inay ku lug lahaayeen qaraxaasi magaalada gudaheeda laga fuliyey runtii sa ad noqosan tahay de howlgalkan wuxuu ka bilaabmay oo qaraxa sameynayay ama toogashada ninkuu ku dhacay nin ajnabi oo ahaa una dhashay dalka yeman runtii ciddii isaga ku xereyd oo kiiskaa kula xereydna boqol kiiba sagaashan waxay yamaniin bay ahaayeen saa daraadeed markay iyagii noqdeen dadka magaalada qaraxa dhigaya dadkana tooganaya go-aan waxaa la qaatay in iyaga howlgalka laga qaado lagu qaado dadkoodana dadkana la uriyo lana baaro wixii kiis lagu helo oo kiisaska la xiriirana sharciga la waafajiyo wixii kaletana go-aan isagana biniaadamnimada waafaqsan laga qaato waan gartay marka ma xaqiijiseen ninkaas inaanu ahayn nin iska ganacsanayayo howlaha ganacsiyada hoose magaalada ku watay sida dadka deegaanka qaarkood sheegayaan ee uu ahaa nin faldembiyeedkaasi ku cadyahay oo ku xaqiiq lagu sameeyey la hubiyey inuu isagu dembigaasi geystay qaraxa waa si boqolkii boqol wax shaki ku jiro ma aha in ninkaas nagarqabe ahaa sababtoo ah qaraxa uu dhigayay baaba isaga waxyeeliyey oo kacay oo marka hore lugaha wax ka gaarsiiyey sababtoo ah uu carari lahaa marka qaraxu dhacay haddii usan uusan dhaawacmin isagu meeshuu dhigayay qaraxu meeshaas meel public ah oo magaalo dhexdeeda ah oo dhammaanteed lahayay bay noqotay midda kaleeto wuxuu watay bastoolad ay ugu jirto soddon xabo laba qasno oo midna qofba ugu xiran tahay midna ay isbeer u tahay oo ay soddon xabo ku jirto rasaasta badankeed markii laga reebo wax lix xabo iyo wax lamida markii laga reebo waa uu riday wuxuuna ku dhaawacay askari ciidamada ammaanka ee puntland ka tirsan dhakhtar hadda ku jira weliba warqaba in dibadda loo qaado marka nin sidaa u dagaalamay oo hubkii lagu qabtay oo dhaawac adni geystay lama oran karo ganacsigu ahaa waa sax wuxuu ku dhuuman jiray inuu wareejiyo waxyaalaha tusbaxyada iyo cadarada iyo saacadaha iyo waxyaalaha lamidka laakiin wax maanta caalamka iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland dhammaan mugdi kaga jira ma uusan ahaa ama wax dadku ay cuqdaad ka dhigan karaan ama ay soo gelin karaan ma aha qof miskiinu ahaa la odhan karo maaha laakiin wuxuu ahaa dhagarqabo weyn oo ku dhuumanaya inuu waxyaalahaas ganacsiga ku dhuunto buu ahaa saasuu aha waatay dad badan baa jooga gobolada puntland gaar ahaan gobolka bari ee magaalada boosaaso caasimada u tahay qaarkood ganacsiyada yaryar bay wareejiyaan kuwa waa qaxooti ka yimid yeman iyo syriya sidoo kale waxaa jira qaar tahriib u socda oo intay wadamadoodii ka yimaadeen muddo kusii hakada puntland dadkaasoo dhan haatan waxaa la sheegayaa in dowladdu amaba ciidamada ammaanku ay aada ugu fiirsanayaanoo baaritaana socdaanoo dad badan la xirxiday bal kuwaana nooga waran taliye markii shilkaasi dhacay kadib tallaabooyinkaa dhinaca amnigeed qaadeen iyo dadka ajaaniibta ah ay saameynta ku yeesheen
waa sax markasta waxaa ugu muhiimsan badqabka qofka muwaadinka ah muwaadinka ah oo wadankan u dhashay iyo ilaalintiisa amnigiisa wax kasto tallaabo kasta oo nabad qabkiisa iyo bidqabkiisa lagu sugi karana waa la samaynaya maadaama kiiskaas dhacaya qaraxii maalinta dhow dhacay dharshaale aad maqasheen oo dhowr iyo tobanka qof ahaa hal qof oo soomaaliya kuma jirin waa wada aragtay ajnebi bay ahaayeen kuwa buurta ku dhimanayana ajnebi bay noqdeen magaalada dhexdeeda kuwa ku dagaalamayana ajnebi bay noqdeen sidaas daraaddeed annaga waxaan ku khasbannahay inaan sugno amnigayaga maadaama waxaana la dagaalamaya ajnebi yihiinna aanu hubinno dadkaan nala jooga dagartooda iyo dhibaatada ku dhex jirta midda labaad annaga dadka hadda qaraxyada ay geystay ama magaalada gudaheeda ka dagaalamayay waxay wateen warqadaha qaxootiga bay wateen taas haddeed waxayna tusinaysaa inaanu dadkii qaxootiga ahaa ay noqdeen dad naloo ku dhuumanayo oo annaga dokumentigoodii loo qaadanayo laakiin dagaro kale loo adeegsanayo saa daraaddeed annaga waxaanu mas-uul ka nahay inaanan qof dhibaata aanan gaar ah ugu geysan oo aanan ugu xadgudbin hantidiisa iyo naftiisa toonna oo aanu ilaalino bini-aadantinimadiisa laakiin haddii dhagari ku dhex jirto aanu kala soo dhex baxno kulana xisaabtano saas baa boolansigu u yahay muhiimadiisu marka dadkii maadaamay dad tiro badan yihiin qaar barakacayaasha deegaanadooda degan yihiin qaar magaaladii siyaabo kala duwan ugu dhex jiraan maxay tahay sidaad ku kala garanaysaan ama baaritaanada aan qof miskiina oo meesha duruufi keentayna aan loo dulmi lahayn kii dembiga wadayna looga dhex qaban lahaa bulshada siday noqonaysaa hawshaasi oo ku kala saaraysaan si aydan si jamaca dadkii ugu wada beegsan waa sax waxaan haynaa xiriiro badan oo mataqanaa tiraacyada dadka dhagarqabayaasha aanu ka qabanay ama moobiladooda ha noqdeen ama teleefonadooda ha noqdeen ama tixraacyada iyo iyaga iyo dadkii ay wada noolaayeen ha noqoto ama dadkii shaqada kan wadaagayeen ha noqdaan dadka ugu muhiimsan oo aanu ka dhex baaran doonahay dadkaanu qabanayno kuwaasay noqon doonaan dadka aanu ka weyno waxyaalahaasna waxaanu la dhaqmi doonaa sidii horey loola dhaqmi jiray aan wax ka weynaysan ahayn muhiimaddu waa in dadkaas kan hadda la leeyahay waa qaxooti oo iyo meeshasta ku nool iyo kan muwaadinkaaba in amnigiisa iyo nabaddiisa la ilaaliyo meelaha lagu dhumanayo waxay ahaayeen meelaha tusbaxyada dadka wareejinaya iyo dadka waxay ahaayeen tuugsada oo tuugsiga sidaad baraha bulshada ka aragteen oo kaararka wata boqolkiiba sagaashan dadka xoogga la saaray waa dadkii tuugsanayay dilacadaha noocaasa ku jiray iyo dadkii waxyaalaha wareejinayay tusbaxyada iyo iisheeg maxaan ku idhahdaa cadarada marka waxyaalaha nagu badan oo nagu kalifay inaan arrintaas samayno aan ururino oo baarana waxa weeye haddii qof cadar gadaya oo twenty five iyo hal dollar qaadanaya haddana hotel degan nolol weyna ku nool annaga waxa weye wakaayeesu qaban weyday kuwii horena saas kale ku dhumanayeen waa la baarayaa dumar iyo caruur baa jira iyagunao dadka tuugsada ka mid ah iyagu ma ku jiraan dadka la eedeeyey haddeer mise ragga unbaad iminka si gaara u bartilmaameedsanaysaan annaga markas annaga mar kasta waxaanu ku salaynaynaa procedureka iyo sharcigaan ku salaynaynaa dadkaan qabanayno oo inay u qalmaanin dad ay wax geli karaan ama wax geysan kara inay noqdaan qof ilmageeda aan waxba geysan karin annaga marna
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka bariya puntland korneyl cabdulqaadir jaamac dirir oo u warameeyey sahre ciidla nuur dhinaca kale dhegeystayaal waxaa sii socda dagaalka ay puntland kula jirto maleeshiyada ururka daacish ee buuraleyda gobolka bari puntland ayaa sheegtay in ay saldhigyo muhiim ah ka qabsatay dagaalka islamarkaana ay daraasiyiin ku dishay intii uu howlgal ku socday haddaba howlgallada ay boosaaso ka sameeyeen ciidamada puntland iyo dagaalka ay daacish kula jirto ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay weydiisay taliyihii hore ee ciidanka booliska iyo nabad sugidda puntland genaraal cabdi xasan cabdiyare walaalla waa mahadsan tahay runtii sidaan wada ognahay dagaalkan bilaabmay dhammaadkii bishii aan soo dhaafnay sanadka soo dhaafay december oo hadda uu socdo muddo bil iyo ku dhawaa maqdaadiyacyaar tahay runtii waxaan dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican aada u wanaagsan ciidamada difaaca bisaama amniga puntland waxay ay dagaal runtii aada u adag kaga jiraan buuraha xalbari ama cadiska la yidhaahdo ee gobolka bari halkaasoo ay ku baxsanayaan kooxda daacish ama ice oo ay isku soo urursadeen sanadadii ugu dambeeyey ay beesha goble ku lahaayeen ciidamadu waxay sameeyeen horumar fiican oo baaxad leh dhulkii kooxdaasi ay ka arrimin jirtay ama ay ku sugnaayeen boqolkiiba ilaa toddobaatan wax ku dhow bay hadda ciidanku moodaa inay gacanta ku dhigeen ay ku hormareen marka waxaa la leeyahay waxaa jirta dad ajaaniba oo howlgalladaasi lagu soo qabqabtay maxaa yihiin ajaanibta lasoo qabta ma dagaalaa lagu qabtay mise iyagoo rayidahoo meel jooga lasoo qabta
walaalin runtii waxa meesha ka dagaalamaa waxay u badan yihiin sidaan waxa ku wada hayno koox ah ajaanib ah oo ka kala yimi wadamo kala duwan sida bariga dhexe eeshiyada bari bartamaha africa iyo galbeedka africa intaba kuwaasoo ku soo urursaday buurtan calistaad halkaasoo ugu dambeyn ay ka dhigteen meesha looga taliyay kooxda isis sidaa darteed baa ciidamadu dagaalka u galeen sidoo kale waad ogtahay waxaa wadanka kusoo qaxay ajaanib aada u tiro badan oo wadamadii burburay sida syria iyo ka yimi yeman iyo sidoo kale wadamadan kaloo bariga afrika ah ayay qayb ka yihiin kuwaasoo u sahashay inay iyaguna ay kusoo dhuntaan oo magaalooyinka bosaaso ay kasoo ay kasoo galaan marka ciidamadu laba operation oo mataanaad ay qaadeen la dagaalanka kooxda ee buuraha fog ee gobolka bari iyo inay ku beegsadaan ama operation ka fuliyaan magaalooyinka waaweyn ee puntland sida gaar ahaan boosaaso oo kale halkaasoo lagu qabtay kooxaha ajaaniba ah oo loo badinayo inay kafisayihiin kooxdaas
dagaalku ma ahan dagaal sahlan marka la fiiriyo dhulka uu ka dhacayo oo ah sidoo kale dhul buuraley ah mararka qaar kaalmo dhinaca cirka ah loo baahan karo xiriir loo baahan karo kaalmo intee leeg bay puntland ka helaysaa dowladda dhexe iyo saaxiibada caalamkaba walaal horta runtii waxaan rabaa inaan kasoo dagaalkaani inuusan ahayn dagaal loo kala ah uu yahay dagaal caalamiya maadaama kooxda ay tahay koox caalamiya meeshuna ay tahay beeska ugu weynaa ayna yihiin ajaanib aan soomaaliya u dhalan meeshuna runtii ay tahay meel aada u adag sidaa sheegtayba buurahan waxaa layidhahdaa buuraha tooroboorada soomaaliya waa buuro baaxa leh waa buuro ay adag tahay acceska ama maritaanku ku adag yahay ana dareemi karaysid ciidanka maamulka puntland oo yani miiniska uu heli karo la rabay inuu kooxaha kula dagaalamo sidaa sheegtaba uu aada ugu yaryahay laakiin sidaa darteed iyadoo ay jirtana ciidanku kama aysan daalin waxay samaynayaan runtii dadaal iyo sacrifice aada u xoog badan inay kooxdaa la dagaalamaan taa waa midda ciidanka kan kale runtii kaalmo muuqata oo baaxad leh oo hadda ciidamada ka dhabar dagaalamaya ama xagga taafurada ha ahaato xagga maaragtay waxa la yidhaahdo sahanka iyo logistikada iyo runtii ma aan aragno waa yaryihiin way jiraan dowlado saaxiibo puntland la ah oo maaragtay dhanka amniga ka taageera oo howlgalladaasi runtii ka taageeray sida yacni etoobiya oo kale inay maaragtay geysatay farsamo waddanka imaaraadka isaguna uu qeyb ka yahay ka geystay runtii waxaa la filayay sidoo kale dowladda dowladaha kan la dagaalama kooxdan oo westernka ugu horeeyo maraykanku waxaad ogtahay isbedel baa ku dhacay marka isbedelkaas wuxuu saameeyey taageeradii laga filayay dhanka maraykanka oo inay kaga qayb qaataan runtii howlgalkan
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa genaraal xasan cabdi yare taliyihii hore ee booliska iyo nabad sugidda puntland oo u waramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a badjoojintii israa'iil ee lubnaan iyo khaza ayaa caqabado ay ka hor yimaadeen axaddii shalay lubnaan wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in labayo labaatan qof ay ku dhinteen markii ay isku dayeen in ay gaadhaan tuulooyinka u dhow xuduudda kadib markii ay ciidamada israa'iil halkaasi rasaas ku fureen dhinaca magaalada khazana kumanaan falastiiniyiin ah oo sugayay inay guryahooda ku laabtaan ayaa laga horjoogsaday shalay linda grestein oo v o e da uga soo waranta magaalada qudus ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxaa soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan axaddii shalay waxa ay ku beegnayd maalintii lixdanaad ee xabad joojinta israa'iil ay la gashay xisbullah maalintii la rabay in ciidamada israa'iil ay ka baxaan koonfurta lebnaan waxaana qorshuhu ahaa in ciidanka lebnaan la geeyo aagga balse israa'iil ayaa sheegtay in ay ku wargelisay ciidamada lebnaan iyo maraykanka in xisbullah ay isku dayayso inay dib ugu laabato koonfurta lebnaan islamarkaana ay ciidamada israa'iil ka hortegi doonaan khatar kasta oo ku soo wajahaan israa'iil markii boqolaal labnaaniyiin ah ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka koofureed ee u dhow xadka israa'iil axaddii ciidamada israa'iil ayaa waxa ay furtay rasaas xasan fadlalah waa xildhibaan ka tirsan xisbullah لا مكان للاحتلال على أرضنا عندما رفض العدو الانسحاب waxa uu sheegay in israa'iil aysan haysan karin dhulka lebnaan islamarkaana ay jebinayso heshiiskii xabad joojinta ee ay horay ula gaartay xisbullah dadka reer lebnaan ee deggan koonfurta lebnaan ee israa'iil rasaasta kala kulmay ayaa waxa ay sheegeen in ay rabeen in ay ku noqdaan guryahoodii cabdal xuseen zarayt waa duqa magaalada mays al jabaal جايين بدنا نفوت على ميس يعني وباقيين هون مش راح نفل الا لحتى waxa uu sheegay inaysan dib u noqon doonin ilaa ay ka galaan tuulooyinkooda xitaa buu yidhi haddii ay tahay in aan ku shahiidno tv-ga almanaar ee taabacsan xisbullah ayaa soo bandhigay dadka deegaanka oo lulaya calanka xisbullah iyo boorar uu ku sawiran yahay hogaamiyihii la dilay ee xisbullah xasan nasrullah israa'iil waxay sheegtay in ay uga digtay dadka deggan koonfurta lebnaan in aysan ku laaban tuulooyinkooda dhanka kale afar haween ah oo ka tirsan ciidamada israa'iil oo ay xamaas haysatay muddo ku dhow lix iyo toban bilood ayaa la sii daayey maalintii sabtida ee lasoo dhaafay si ay ula midoobaan qoysaskooda afartan gabdhood ee da'da yar ayaa waxaa lagu soo bandhigay dad aad u badan oo ku sugan khaza ka hor inta aan la sii dayn oo aan lagu wareejin hay-adda laanqayrta cas gabdhahan ayaa waxay u muuqdeen jir ahaan kuwo xaaladoodu ay wanaagsanayd mid ka mida gabdhaha la sii daayey oo lagu magacaabo liri albag ayaa uga mahad celisay taageerada ay siiyeen israa'iiliyiinta אני אוהבת אתכם, כל אזרחי מדינת ישראל שתמכו במשפחות שלנו.
waxay tidhi waan idin jeclahay dhammaantiin muwaadiniinta reer binu israa'iil ee taageera qoysaskeenna waxaanan u mahad celinayaa dhammaan askartii wax kasta noo qabtay xabad joojinta ayaa waxaa soo wajahay caqabad maalintii axadda markii israa'iil ay diiday in kumanaan falastiiniyiin ah ay ku noqdaan guryahoodii waqooyiga khaza sida uu dhigayo heshiiska israa'iil waxa ay sheegtay in xamaas ay laba jeer jebisay xabad joojinta marka hore iyaga oo diiday inay sii daayaan haweenay rayid ah oo la haysto oo la yidhaahdo arbel yahuud oo la rumaysan yahay in lagu haysto khaza oo ay haystaan kooxda jihaad islaami xamaas ayaa sheegtay in ay israa'iil siisay caddaymo muujinaya in ay nooshahay waxaana la sii dayn doonaa toddobaadka soo socda midda labaad israa'iil waxa ay sheegtay in xamaas aysan siinin israa'iil liiska la haystayaasha nool ee saddex iyo soddonka ah ee la doonayo in lagu sii daayiyo marxaladdan koowaad ee heshiiska dhanka kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo jeediyey in jordan iyo masar ay qaabilaan qaxootiga falastiin isagoo sheegay in uu rajaynayo in uu sida hadalka loo dhigay nadiifiyo khaza marar hore ayaa masar iyo urdun waxaay diideen in ay qaabilaan qaxooti badan oo falastiiniyiina falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in aysan doonayn in loo arko in ay ku lug leeyihiin ka masaafurinta falastiiniyiinta ee dalkooda hooyo wasiirka arrimaha dibadda ee urdun ayman safaadi ayaa waxaa laga soo xigtay maalintii axadda isagoo leh xalka arinta falastiin wuxuu ku jiraa falastiin gacantooda
aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington go-aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu dhowaan ku joojiyey qaxootiga la keenaya dalkan maraykanka ayaa saameeyey boqolaal soomaali ah oo dalkan u soo socday ayaan mahdi ducaale oo ah hooyo caruur haysata oo ku nool magaalada nairobi ayaa u sheegtay v o e da in laga joojiyey barnaamijka loo yaqaano group fiveka ama kooxda shanta ah ee dalkan lagu keeno dadka iyada iyo caruurteeduna ay iman lahaayeen maraykanka horeyna waxaay sheegtay in looga joojiyey barnaamijkii dibuudejinta qaxootiga ee qaramada midoobay warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaha v o e da indisaar saalax xuseen
ayaan mahdi ducaale waa hooyo shan caruur leh waxay ka mid tahay soomaalida qaxootiga ah ee ku nool dalka kenya waxaa saameeyey go-aanka madaxweyne trump uu dhowaan ku hakiyey socdaalka dadka qaxootiga kaasoo dhaqangelaya toddobaatanka bishan januari ayaan waxay rajadeedu ahayd in dhowaan ay u safarto dalka maraykanka markii labaad ayayna la kulmaysaa xayiraada dhanka socdaalka oo waxay ka mid ahayd dadkii sanadkii kii ay ku dhacday xayiraadii trump uu kusoo rogay lix dal oo muslimiin ah waxaan ku booqanay hoyga ay ka degan tahay xaafadda soomaalida islii waxaan wax ka weydiiyey arrintani saameynta ay ku yeelatay runtii dadkii hadda bixi lahaa baanu nahay faif group baanu ku bixi lahayn runtii dadkii hadda bixitaanka u taagnaa baanu nahay runtii arrintan trump uu soo jeediyey aad iyo aad bay noo saamaysay dadkay aad u saamaysay weliba dadkay aad u saamaysay baan anigu ahay hadda ka horna imaantigiisii horena uu saameeyey baan ahay ee ku bixi lahaa u n c r hay-adda u n c r wax walba u diyaarisay falaysugaha ah anigoo falaysuga ah runtii uu taraam yimi marka arintaa taraam runtii aad bay ii saamaysay aniga laba jeer weliba bixitaankaygu aniguu diyaar yahay mar walba bay aada ii saamaysay runtii marka waxaan ku bixi lahaa hadda faif group baan ku bixi lahaa halkaas maraykanka waxaa jooga dad asxaabteeda ah iyo aanu ehelba nahay oo hadda faif groupka arinta faif groupka ay sameeyey runtii dadkaasoo ku faraxsanaa inaan u tago iyaguna ay ii yimaadaan iyaguna ana aan u tago iyana ayna sugayeen runtii saameyn ba halkaa naga gashay iyagiiyo anagiiba hakintaasi runtii waxay nagu noqotay arin culayskeeda leh runtii xilli fog ayay timid ayaan dalka kenya waxay tilmaamaysaa in rajadeeda ay aada u xumaatay iyada iyo qoyskeeda oo wax badan sugayay in riyadooda ay u rumowdo waa aniga ubadkayga runtii waxaanu ka koobanay lix qof shan caruur aan dhalay anigaanu nahay kulligeyna waa wada joogna dad in badan qaxootiga kusoo jiray baanu nahay wadankana waqti fog baanu nimi oo maaragtay aanu ku biirnay u n c r waxaanu nimi labadii kun iyo lixdii dhammaadkiisii baanu soo gallay ee dalkan marka u n c r xilligaasaanu ku biirna runtii waxaanu rajaynaynay intaasoo dhan inaanu wadankaad maadaamaanu dibudejin ka helay inaanu aadno oo tagno runtii marka aan ku biirayay caruurteedu aad bay u yaryaraayeen sabi bay ahaayeen laakiin hadeer way korkoran yihiinoo daddee wax kala garanaya oo maaragtay mustaqbalkii iyo wixii fuujarkii ay raadinayeen garanaya weeye runtii aad bay ugu hamilo weynaayeen hadeerto bixitaankii ay bixi lahaayeen runtii iyaga laftarkoodu dareenkoodu aad buu u u xumaaday caruurta maadaama ay sugayeen waqti badan inay baxaan wadan ay horumar iyo mustaqbal maadaama dhalinyaro mustaqbal sugaysa oo mustaqbale ay yihiin inay wadankaa wax badan ka qabsan karaan wadankaa ka qaybgeli karaan sharciyada heli karaan oo maaragtay ay amerikaan ay ka qayb qaadan doonaan bay ku rajo weynayeen laakiin runtii dareenkayga waa xaaladeedu waxay noqotay xalay markii aanu de ogaanay dhawaaqii taram iyo xayiraadii uuna saaray runtii waxay nagu samaysay saameyn fara badan aniga ubadkayga wareegtada madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku hakiyey socdaalka dadka qaxootiga ah ayaa waxay saameysay kumanaan qaxooti ah oo ku nool daafaha caalamka ayaan oo dadkaasi ka mid ah ayaa fariin waxay u diraysaa madaxweynaha dalka maraykanka madaxweyne donald trump runtii waxaan dhihi lahaa madaxweyne inaad xayiraada naga qaado ayaanu rajeyneynaa maadaamaanu wadankaaga aanu kusoo soconay oo weliba aniga laba jeer xayiraada igu dhacday runtii waxaan ku dhihilaha xayiraada naga qaad maadaama weli aanan wadan xasiloona aanu ku noqonan aanan haynin madaxweynaha waan jeclaan layn xayiraada naga qaado intaasan ka codsanan soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku nool dalkani kenya kuwaasoo dhoof ka sugaya hay-adaha qaxootiga ay ka diiwaangashan yihiin rajadooda aad ayay u wanaagsaneyd toddobaad ka hor balse waxaa arintaasi meesha ka saaray go-aankii madaxweynaha maraykanka uu ku hakiyey socdaalka dadka qaxootiga intisaar saale xuseen qubanaha v o a nairobi
dhinac kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in mudnaanta ugu weyn ee dowladdiisu ay tahay in ay tarxiilaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee khatarta ku ah amniga qaranka maraykanka sidoo kale madaxweyne trump waxa uu caddeeyey in uu soo galootiga sharci darrada ah guud ahaan aan la aqbali doonin wariyaha v o eda veronica balderas ayaa warbixintan diyaarisay maamulka madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore bilaabay tarxiilka boqolaal muhaajiriin ah oo dembiyo galay oo si sharci darro ah ugu noolaa maraykanka xogayaha maraykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha tom homan ayaa waraysi uu axaddii shalay siiyey warbaahinta a b c ee dalkan maraykanka waxa uu ku sheegay in tarxiilka muhaajiriinta aan dembiyada lahayn aanu hadda miiska saarnayn waxaa hadda diiradda la saarayaa dadka khatarta ku ah amniga qaranka iyo amniga dadweynaha waana tiro yar waxaan u qabanaynaa sida uu madaxweynuhu ballan qaaday iyada oo mudnaanta la siinayo laakiin marka hawshan ay ballaarato tarxiilku guud ahaan waa kordhi doonaa xayiraadihii saarnaa saraakiisha socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ayaa la qaaday si ay uga shaqeeyaan xarumaha muhiimka ah sida kaniisadaha iyo isbitaalada homan ayaa sheegay in xarigyada noocan oo kale ah lagu fulin doono kiisas gaar ah oo taxadar leh oo keliya saraakiisha laanta ice waa inay awood u yeeshaan in ay go'aamiyaan in qofku khatar ku yahay amniga qaranka ama amniga dadweyne ee maraykanka islamarkaasna uu ku sugan yahay goobaha noocaas oo kale ah haddiiba ay jirto waa inay awood u yeeshaan in ay soo qabtaan siyaasadda socdaalka ee xukuumadda madaxweyne trump ayaa waxaa dhaliishay senator elisa slotkin oo ah senator kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga oo iyaduna axaddii kasoo muuqatay warbaahinta a b c waxay u muuqataa inay tani tahay fariin lagu doonayo in dadka lagaga hor istaago inay u soo dhowaadaan xadka waa qayb ka mida isbeddelka u dhexeeya ololaha iyo maamulka oo aan weli si buuxda u hirgelin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u xil saaray milatariga inuu ka caawiyo ilaalinta xuduudaha diyaaradaha milatariga ee maraykanka ayaa hore u bilaabay qaadista dad la tarxiilay balse senator slotkin ayaa sheegtay in doorka milatariga la rabo in la waafajiyo dastuurka sida uu qabo dastuurkeenu milatarigu waxa uu ka qayb qaadan karaa kaalmo dhinaca qalabka gaadiidka iyo dhismaha goobaha xadka laakiin waa arrin kale haddii ay ku lug yeeshaan fulinta sharciga ku dhowaad kun iyo shan boqol oo askari oo milatariga maraykanka ah ayaa toddobaadkii hore gaadhay xadka maraykanka iyo mexico waxaana suurtagal ah in tiradoodu ay sii korodho maalmaha soo socda homan ayaa axaddii shalay sheegay in joogitaanka ciidamadaasi ay dirayso fariin xoogan oo ah in xadka maraykanku uu gebi ahaanba xidhan yahay halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markanna kusoo dhowaada xubintii barnaamijka qurbe waxayna la socodsiinayaa xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno walaaca dhaqaale ee dadka kanadiyanka ah oo ay soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha donald trump ee canshuur kordhinta shan iyo labaatan boqolkiiba ee waxyaabaha kanada ay u dhoofiso maraykanka donald trump ayaa si rasmi ah markii labaad loogu dhaariyey xafiiska isagoo noqonaya madaxweynihii toddobiyo afartanaad ee maraykanka ka hor inta uusan xafiiska la wareegin wuxuu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo qaarkood saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda kanada marka laga soo tago inuu ku celceliyey in kanada ay noqoto gobolka kow iyo kontonaad ee maraykanka iyo in ra-iisul wasaaraha kanada ugu yeeray guddoomiye gobol wuxuu sidoo kale xusay in shan iyo labaatan boqolkiiba uu ku kordhin doono canshuurta waxyaabaha maraykanka ugu yimaada kanada taasoo saameyn dhaqaale oo daran ku yeelan karta dalkan madaxda kanada ayaa weli wada wada tashiyo la xidhiira waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo sida ay u wajihi lahaayeen madaxda gobolada dalkan kanada iyo ra-iisul wasaare justin trudeau ayaa kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkan ee ottawa uga hadlay waxa ay ka yeelayaan canshuur kordhinta trudo ayaa xusay xilli uu warbaahinta la hadlayey kadib kulanka in ay shaqadiisu tahay ilaalinta dadka kanadiyanka ah wasiirada iyo madaxda goboladu waxay ugu waafaqsan yihiin hubinta ilaalinta dadka kanadiyanka ah taasi waa shaqada la ii doortay labada kun koob iyo labaatankii waana mid aan sii wadi doono inta ay iga dhammaanayso mas-uuliyaddeeda xilligan waxaa keliya aan isha ku hayo waa sidii aan ugu istaagi lahaa kanada oo aan u ilaalin lahaa dadka kanadiyanka ah haddaba brofesor xuseen warsame oo ah xeeldheere dhanka dhaqaalaha ah sidoo kalena bare ka ah jaamacadda kaalgary ee dalka kanada oo aan kula xidhiiray qadka taleefonka ayaan marka hore weydiiyey saameynta guud ee ay yeelan karto canshuur kordhinta xuseenow marka hore waad salaamantahay sanad wanaagsan adig iyo dhegeystayaashiinaba labada dhinacba waxay u yeelanaysaa dhibaato xoogle u keenaysaa badrool ee kanada ka soo baxa intiisa badan waxaa lagu sifeeyaa maraykanka warshadaha halkaasi markaa haddii laha yidhaahdo dhibaato weyn baa ka gaari doontaa haddii uu ku soo rogo boqolkiiba shan labaatankaaas isla markaa gaaskii markuu aad u kaco oo dee gaaska inteeda badan halkana laga qaata maraykanku ka helaa wuxuu dibadda ka keenayo waxay keeni doontaa maraykankii laftigiisu ina qiimuhu aad iyo aad ugu kaco oo goboladan lagu soo dhowo oo dhan gaar ahaan ay magaranaysaa ku kacaan madaxweynaha ayaa horta iyaduna suuragala laakiin dhinaceennan dhinacan kanada iyadana aad buu u saamaynayaa oo dhaqaalihii kanada beryahanba labadii sana u dambaysayba aad buu hoos ugu jiray oo xataa maanta doolarka yagii halkii doolar ee kanadiyankii lixdan iyo sagaal senti ayuu marayaa oo maraykana awalna wuxuu ahaan jiray siddeetan iyo wax ku dhow buu ahaan jiray marka iyadoo taasina hoos socday haddii haddana ay noogu biirto taasi waxaa suuragala inuu aad u sii kaco haddana maciishadii aad aad u sii kacdo ee shaqaalaynta ay yaraato arrintaasi ay dhibaato xoogle u keento cid kastaba oo kanada ku nool sida maraykankiibana iyadana ay ugu keenayso waa tahay brofesor dhibaato dhanka dhaqaale inay keenaysa ayaa tilmaantay sidaan ognahay kanada waxaa degan soomaali badan oo waxay ka mid yihiin soogolootiga iyo dadka dhaqaalahooda hooseeyo badankood arrintan maadaama haddaba dhaqaale xumi iyo nolosho cirka isku shareertay ay haysatay arrintan hadda trump uu ku dhawaaqay culays intee leg ayay sii keeni kartaa ay kula tahay culays aad u badan bay keenaysaa waayo inkastoo dadka soomaalida halkan soo degay dadaalayaan oy galaan businessya yaryar ay sameeyeen oo ay sameeyeen shaqaale ay yihiin caadiya oo iskuullada dhigtaan ay jaamacado ka baxaan qaar qaar professional noqdeen haddana dee sidii dadka kale ee dhulka yimaadaba marka hore hoos bay ka bilaabayaan marka waxay ku jiraan dadkan u dhaqaaloodu aad sorreynin guryihii hadda doonayna iibsadaan guryihii baa qaaliyoobaya oo ma garanaysaa inflationkii ama sicirbara ku saamaynaya aad bay runtii inoo saamaynaysaa arrintaasi ayaan qabaa dadka halkan caruurtayada markhaati ka ahoo magaranaysa hadda noo sheegta marka koley koley aad buu saamaynta uu ku yeelanayo dadka kale ee yimidba mid la mida oo weliba ka sii weyn ayuu ku yeelan karaa soomaalida halkan degan waata dhanka siyaasadda marka laga hadlaya professor dhaqaalaha marka laga soo tago justin trudeau ra-isul wasaaraha dalka culeyskii haystay oo dhanka maciishada korarka shaqla-aanta dhaqaaluhu hoos usii dhacayay waxaa ugu sii dartay markii trump uu sheegay in boqolkiiba cashuur kordhin uu samayn doono taasoo ugu dambeyn sababtay in ra-isul wasaaruhu iscasilo hadda dabcan waxaa jira dadaalo ay wadaan madaxda dalka oo looga hortegayo waxa laga yeeli lahaa trump iyo ku dhawaaqistiisa boqolkiiba cashuur kordhinta madaxda gobolada ayaa shiray marka maxay isla garteen iyaga tallaabo noocee bay qaadayaan ayay kula tahay waxay isla garteen horta in haddii uu cashuurtaa soo rogo ay kanadana cashuurtaa soo rogto oo haddii boqol iyo shan iyo labaatan uu cashuur dadka alaabta tegaysa kanadiyankii tegaya maraykanka uu cashuuro iyaguna inay cashuuraan alaabta ka imanaysa maraykanka iyaga oo weliba ay isku dayayaan dowladda kanada in wixii dadka aad u sii yareen maciishadooda aad wuxuu yeelaya ay ka yar dhaafaan waxyaalaha badan ee kala warshadaynta iyo ay la xidhiidho baabuurada iyo in lacag badan laga qaado ku jiro tamarta ku jirto tamarta laga dhoofiyo ontario batroolka laga dhoofiyo alberta iyo newfoundlandia laga dhoofiyo iyo gobolada kale ay ku jiraan ayay ku ballan qaadeen dollar for dollar bay idhahdeen shilin hadduu ku kordhiyo annaguna shilin baan ku kordhinaynaa waa tahay shirkaas waxaa ka biyadiiday ama go-aan taa ka duwan qaatay madaxa gobolka alberto marlena daniela smith marka iyadu gobolka sidaan ognahay alberto soomaali badan ayaa degan oo marka gobolka ontera laga yimaado oo halka ay degan yihin soomaalida ugu badan go-aan nooceebay ay tiigsanaysaa ama maxay ugu ra'yi duwan tahay madaxda kale markay timaado in la wajaho oo maaragtay laga hortago ku dhawaaqista donald trump waa runta oo arinta iyada waxaa ka biyadiiday madaxa gobolkan anigu aan joogo premier daniel smith baa ka biyadiiday sababta uga biyadiidana waxa weeyaan waxa ugu badan ee gobolkan ugu dhoofiyaa maraykanka waxa weeyaa waa batroolka batroolkaas oo weliba isagoo cayriin baa intiisa badan la dhoofiya warshada maraykanka lagu sameeyaa marka iyadu way la kulantay xataa donald trump oo waxay doonaysa inay si yaroo miricsii ay magaranaysa arrinta looga dhaafay bay doonaysay laakiin dad badan oo kanadiyaani way ka mashaqsadeen hase ahaatee dadka alam ku nool oo soomaaliduna xitaa ay ku jirtaa arrintaas waxoogaa way ku hambeleeyeen premierka sababtoo ah boqol iyo labaatan iyo kow bilyan oo dolar oo batroole ayaa tega ma garanaysaa maraykanka arrintaasi dhaqaala dhac xoog le nagu keenaysaa dowladdaa defisit gelaysa dadkii danyartiibaa magaranaysa dhibaatoonaya soomaaliduna marka ay ku jirto fortimacmary soomaali aad u badan ayaa ka shaqayso xataa wax kasta waan ka noqonay macalimiin baan xataa ka noqonay iminka sidaa daraaddeed bay xataa haddii ay ka soo horjeesato aanay soomaalidu aad ugu xumaan inkastoo ay kanadiyaan leeyihiin waa tahay ugu dambeyntii profesor xuseen warsame arrinta ugu hadalhaynta badan oo isha lagu hayo soomaalida laftoodu ay aad ugu dhursogayaan waa isbeddelka dhanka siyaasadda ee dalka sidaan ognahay sanadkii u dambeeyey ray ururinta dadweynuhu waxay tilmaamaysaa in xisbigii conservativeka ee belivier uu hogaaminayo in maaragtay ay ku sarreeyaan ray ururinta dadweynaha trudeau is casilay marka haddii isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo xisbiga conservativeka uu talada la wareego doorasho la filayo in xiligeeda laga soo horumariyo haddii aysan dhicinna loo asteeyey bisha octoobar ee sanadkan isbedel ma dhici karaa oo dhanka trump iyo kanada ku saabsan haddii conservativeka ay awooddu la wareegaan waa suuragal oo dabcan hadda xisbigana xukuma waa xisbiga liberaalka xisbiga liberaalka iyo xisbiga jamhuuriga ee uu madax ka yahay trumpina isma jecla sidaa darteed haddii ay dhacdo wayna u badan tahay in xisbiga conservativeka badiyo way u badan tahay inkasta oo hadda weli tartan uu ka dhexdhici doono maadaama uu turido iscasira dad badan oo liberaalka oo dad nin marki kaarin la yidhaahdo bankiga canada ka madaxaan jiray baa hadda la filayaa inuu soo baxo oo isaga laftigiisu ma garanaysaa waxoogaa siyaasaddu dhexdhexaad tahay marka kaa laftigiisu haddii uu soo baxo waa laga yaaba inuu la xaajoodo oo ay dhacdo inuu ma garanaysaa ay wax ka tari karaan laakiin inta ka horeysa kolley cida lala sii hadli doono waa dowladdan liberalka un weeyaan hadduu maarka keeni noqdo waxaa laga yaabaa weli inuu rajaal arrintaasi yeelato laakiin guud ahaan baa xuseenow anugu waxaan rumaysanahay hadhowna waad igu soo noqon doontaa inuu trump aanu kaga dhabayn doonin boqolkiiba shan iyo labaatankan uu ku dhawaaqay oo hadduu kaga dhabeeyo dadkiisaaba ku kacaya dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay walaaca dhaqaale ee dadka kanadiyanka ah oo ay soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha donald trump ee canshuur kordhinta boqolkiiba ee waxyaabaha kanada ay u dhoofiso maraykanka intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi noogu soo diyaaray magaalada toronto halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhowaan sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in guddiga doorashooyinka ku garab istaagto hirgelinta doorasho qof iyo cod ah haddaba muddada hartay doorasho toos ah amaba qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa soomaaliya waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana dooda igala qaybgalayaa injineer axmedey maxamed muuse oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeerilaalyaha qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey injineer axmedey zaynab walaal waa idin salaamay adiga iyo garyaqaan mukhtaar iyo ummadda kale ina dhegaysanaysaba su-aasha aadna weydiisay oo ahayd sida ra-iisul wasaaraha federaalk soomaaliyeed uu ka sheegay meel fagaara ah in lagu qabanayo doorasho qof iyo coda wakhtiga haray oo guddigii doorashooyinkana uu la tashi la sameeyey waxaan u malaynaya inaanay dhacayn oo arrintaas ay sabab u noqonayso arrimo badan oo dhinaca gudaha ah hadday tahay amniga hadday tahay is-afgarad la-aanta qaybo ka mida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah marka waxay iila muuqataa aniga in ereygaas dee ra-iisul wasaaruhuna waa yidhi waa ka soo baxday isagu inuu qaab kale wuxu dhigayana waa laga yaabaa axsaabta siyaasadeed ee hadda isdiiwaan gelinaysa iyo inuu ku xisaabtamayo waa laga yaabaa laakiin isku soo koob oo waxaan u malaynayaa aniga aragti ahaan dhul badan oo vood ka dhacayo sidanoo kaleeto ah qof iyo codana waan taagnaa caalamka u malayn maayo marka inay suuragal tahay arrintaasi aragti weeye anigu bir kuma goynin laakiin waa aragtidayda waanaad mahadsantihiin garyaqaan mukhtaar ee dhankaaga markaad eegtid marxaladda wadanka uu ku jiro doorasho toos ah amaba qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa soomaaliya saynab abuukar walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamkana dhegeysanayaan waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkayga injineer axmed aniga waxaa qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga aan leeyahay doorasho way dhacaysaa wayna qabsoomaysaa si qurux badan oo wanaagsanna ku qabsoomee waayo waxaa la maray dhammaan habraacyadii oo dhan oo labadii golo aqalka sare iyo golihii shacabka uu ka soo dhammaaday way ansixiyeen wadajiray ku ansixiyeen guddigayaa la dhisay waa la howlgeliyey ururadii ayaa isdiibaan gelinaya siduu ku socdo waad yaabaysaa runtii waxaan is leeyahay waa soo dhaweynaynaa ninkii madowga ahaa martin luther king markuu dadkii isla hadlaya wuxuu yidhi haddaad ordi kartaane hala ordo ord hala sameeyo ee socda dhaqaaqa haddaadan socon karin aad ordi karin socda haddaadan socon karin gurguurta micnaheed waxaa la rabaa maalin walba in hore loo socdo hal tilaabo la qaado laakiin ma ahan maalin walba in laga cabsoodo la yirahdo lama qaban karo lama sameyn karo meelo badan ayaa wax laga qabtay meelo badan ayuu wax ka qabsoomay tijaabo waan heynaa shuruucii way diyaarsan yihiin habraaci way dhammaysan yihiin ururada iyo gudiyadu waa la diiwaangelinayaa waan soo dhaweynayaa aniga aan leeyahay runtii farxad ayay u tahay in maanta la qabto qof iyo cod oo ka dhaco soomaali ayaantan waxaa la dhihi jiray laguma qaban karo soomaaliya dhexdeeda doorasho waa tii la bilaabay runtii sheekh shariif bilaabay soo dhaweynay dalka gudihiisa uu ka qabtay doorasho doorashadii kale laga sii qabtay ani waxaan leeyahay runtii wax walba tijaabay u baahan tahay inaan la cabsoon la tijaabiyo hore loo socdo waxaanan lagu dhiirinne ma dhaqaaqayo carruurta yar markay socod baranayaan meelay ku dhacaan derbigay qabsadaan marka dambena way socdaan waxaan leeyahay walaal axmed waxbana yaa la cabsan wax walba siday quruxda badan ayay ku soconaysaa ayay ku dhacaysaa haddii aan dib kugu soo noqdo injineer axmedde waad dhegaysanaysaa gariiqaan mukhtaar waxa uu ku doodayaa muddada harsan inay suurtagal tahay in doorasho toos ah ay dalka ka dhacdo adigana waxaad qabtaa inaanay suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay qabsoonto maxaad u sababeynaysaa oo diidaya in doorashadu ay dhacdo
aragtida say igu muuqatay waxaa weeye gobolada weliba qaybta xasiloon oo qayb ka mid ahaa ay qaar ka mid aha ay ka dhacday doorashooyinkii deegaanka haddaan ka xuso puntland waa ka mid khaatumana way ka dhici kartaa oo aad bay u xasiloon tahay wayna ognahay waxaa kale oo xusid mudan iyagana in gobolada kale amnigooda sidaas oo kale loo xaqiijiyo laakiin iyada oo qoliyaha hadda aan horey u xusaynaa xidhiidh badani aanu jirin oo u dhexeeya federaalka iyaga balse ayba kala fadhiyaan arrimihii dastuurkay ku kala tageen darteed xaggan dhinacan iyo jubbalandna waxoogay carqalado iyo xagtimo ay jireen gobollada kaleetana amnigoodu aanu boqolkiiba boqol boqolkiiba soddon aanu xataa ahayn meelaha qaarkood wakhtiguna uu yaryahay inoo haray facilities badan iyo imkaaniyaadna oo dhab ahana aan lahaynin waxaa keliyata laab la kacay lugana kuma taagni iyo waxaa meel la dhigay waxaa loo yaqaano hab raac qolyo gacanta uun iska taago oo loo bartay labada gole ahba ay sameeyaan habraacaasa wax lagu dhisayaa waxaad moodaa waa kab hal qof tolanaya weeye iyo kombo u isleeqaysiinayo taasina ma qabato ummadda soomaaliyeed guud ahaan ma qabato marka sidaasaynu insha allahu la soconaynaa waa mahadsantihiin haye mukhtaar ma kula tahay sida injineer axmedee uu ka dhawaajiyey inay jiraan caqabado badan oo hortaagan xilligan in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoonto aniga mar walba waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga injineer axmed aniga waxaan leeyahay doorasho wadanku way ka dhici kartaa wayna qabsoomaysaa waxaa la rabaa in la kala saaro horta maamul goboleedyad waxyaalaha shaqsiga iyo waxa maslaxada guud ee ummadda soomaaliyeed ka wada dhexayso gobornatoor mise maamul goboleed way isqaban karaan shaqsi laakiin maslaxad guud laga wada shaqeynaya la leeyahay ha la wada qabto ha laga wada shaqeeyo doorasho ha loo aado ha loo dareero waxa weeyaan walaaltaa wax hor istaagi kara ma jiro tusaale haddaan kaaga soo warma imtixaanaadka marka laga qaaday iskuulaadka dhammaan maamul goboleedyada way galaan iyadoo ay tahay maslaxa guud la fiirinayo oo shaqsi aan lagu xoreeyey aan la fiirinaynin qaabkii loo galay iskuulaadka oo loo imtixaanka hal mar u wada galeen doorashana qaabkaasoo kale waa loo geli karaa qaabab kale waa loo geli karaa ani ma qabo waxa aan isleeyahay wax qabad ka hor imaanayso ayaa dhici karto sababta ujeedka loo socdan waxay tahay soomaaliya ha dhaqaaqdo bal aan soconno soddon iyo shan sano meeshayna ma taagnaanayno lama joogayo doorashadaad aragto un-ka iyo gaaladaad aragto caalamka oo dhan ay dhahayeen soomaaliya doorasho laga qaban karo ha lagu qabto jabuuti ha lagu qabto eldoreed bagati waxyaalii la sameynayay sheekh shariif ayaa ka dhabeeyey keenay magaalada madaxweyne sheekh shariif ku qabtay jidka uu falay ayaa lagu socday haddana madaxweyne xasan sheekh runtii waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inuu ku dhaqaaqo qof iyo cod dalka inuu ka qabsoomo taana oo loo sii gogol xaaro ninka dambe oo imaan doona asna meesha uu kasii wado waxaan waa qor isku dhiib weeye wax shaqsi marka laga hadlaayo iyo wax maslaxad guud marka laga hadlaa waa in la kala saaraa aniga waxaan leeyahay waxaan waa ummadda soomaaliya dhan u wada taala la raba inay soomaaliya dhaqaaqada la tuso caalamka aan meesha shalay aan joogna aanan sii joogin haye injineer axmed dey waxay ila muuqataa dee kolley walaalkay abukaate mukhtaar uu ku soo celceliyey inaynu meeshii aynu joognay ka dhaqaaqano yaa la rabaa waana sax waxaa laga yaabaa dad badan ka hor inaan aaminsanaa anigu inaynu ka dhaqaaqno mar walba edaggii la ysku xaraynayey ama visione ama mataqaana schoola policio toban iyo labadii anigu edaggaas ma rabo laakiin waxaan rabaa in qof iyo codkana laga dhabeeyo oo ay dhab noqoto kal iyo laabna ay noqoto lala fadhiisto maamul goboleedyada weliba meelaha ugu badan ay ka dhici lahayd meelaha hadda lagu tiriyay inay amni tahay oo xataa ay ka dhacday doorasho heer deegaana ka dhacday dhammaanba maamul goboleedkaas maamul goboleedyada kale oo dhan oo inta marka laga reebo somalilan inta kale oo dhan kamay dhicin kiina waa maqan yahay qoliyahan hadda kale maamul goboleedyada kalena waxaa laga yaabaa inay dee boqolkiiba saddex ka dhacdo ama boqolkiiba laakiin taasi wax lagu xisaabtami karo u malayn maayo inay noqon doonto haddaba hadday xukuumaddu rabto in la qabto qof iyo cod oo saxa la qabto oo xor iyo xalaala la qabto maamuladaa maqanaa ha lala fadhiisto lagamana maarmo halkan xamar caasimadii weeye haddii laleeyahay caasimadda keliya lagu qabanayaana waa arrin kale weeye taasina de waxa weeyaan dareenkeeda khaaskaa bay leedahay marka waynu sugaynaa wixii la sameeyo laakiin de haddaan anagu aanan qabin warqabasho ee qooley biyo kuma cabtodii baan taaganahay gabagabada doodaan isla soo gaarna garyaqaan mukhtaar adigoo soo koobaya maxaa la gudboon dowladda si doorasho toos ah ay dalka ugu qabsoonto muddada harsan saynab walaal ani waxaan qabaa runtii waa soo dhaweynaynaa doorashada siday ku socoto waxyaalaha tiknikaalitiga u baahan ama wada ogol in iyadoo ee la wada qabto asxaabta siyaasadda laga soo qaybgeliyo differensiga dhexee laga xaliyo taa waa soo dhaweynaynaa waa xaqiiq weeye runtii waxaan leeyahay wadanka hore u socdaa waxyaalo badan ayaa lama qaban kara lama sameyn kara sidii loo dhahay la qabtay lagana gudbay ani waxaan leeyahay runtii dowladda iyo xukuumadda in ay hal mid keliya ay ku adkayso waa muhiim asxaabta siyaasadda in lala fariisto la jiheeyo mid wada ogol la sameeyo taa waa muhiim weeye sidoo kalene dalkii soomaaliya soddon iyo shan sano doorasho qof iyo cod aan ka dhicin lagu qabtay guul weyn wey runtii uu soo hoyey madaxweynaha dalkiioo shidaal loo qodayo waa guul weyn oo soo hoyey waxaan leeyahay wax badan ayaa guula iska daba imaanayo walaalayaal ayaa la cabsoon horeha loo socdo differensiga ka dhexeeyna dadkana in laga heshiiyo laga gudbaa la rabaa soomaaliya oo runtii soomaali ahayd lagu soo celiyo aad ayaan usoo dhaweynayaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay injineer axmed dey maxamed muuse iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mida heesaha aan idinku talagalnay heeskaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e le sidaas iyo nabadgelyo